kulan wanaagsan dhegaystayaal hadda ka hor barnaamijyada fanka iyo suugaanta mid ka mid ah waxaan kaga hadlay calaacalka iyo sababaha keena maansada laga tiriyo waxtarka uu u leeyahay ruuxa guuldarraysta iyo sida uu ugu qaboobo waxaan tusaale u soo qaatay tix muruga leh oo baroordiiq ah kana timi gabayaagii soomaaliyeed ee qarnigii sagaaliyo tobnaad dibnihiisa la dhowri jiray maansadiisana la isqaybsin jiray waa raago ogaase muggana calaacalka geerida ama maansada baroordiiqda intaan intaa kaga kaaftoomo aan idinku jalbeebiyo calaacal jaad kale ah maanso gabowga iyo dhibaatooyinkiisa la xidhiirta oo uu tiriyey gabayaa ay raago ogaas isku gada ahaayeen asi ay kala degmo ahaayeen waa aadan maxamed cabdille oo loo yiqiin aadan gurey wuxuu ahaa hal abuur soomaaliyeed oo ka mid ahaa hal abuuradii qarnigii sagaaliyo tobnaad maansooyinkooda lagu haasaawi jiray ama halqabsiga laga dhigan jiray tixda uu mariyaa waxay haddiiba saaban jirtay golayaashii laysugu iman jiray ee reer miyigu ku kala warqaadan jiray haddii gabay iyo geeraad la yidhaahdo wuxuu ahaa ninka sheegan dhulkii ximan loo aqoon jiray haatasan galguduud loo bixiyey waxaa la wariyey raago ogaas kolkuu maqlay tixihii aadan guray tii ugu horraysay middood inuu aad ugu bogay oo uu la yaabay waxa uu hadda ka hor ninka sidaa u gabyaya la maqli waayey inkastoo aan dhab ahaan loo hubin waxaa lagu wadaa baadhis dabadeed inuu dhashay hilaada kun iyo siddeed boqol iyo afartankii kuna dhashay bariga ceelka dhusamareebeed hala yaabin marka aan leenahay ceelka dhusamareebeed maxaa yeelay sidaa baa loo yiqiin kolkii aadan guray noolaa intaan magaalo laga dhigin soddomaadkii qarnigan ka hor wuxuu ahaa nin dagaalyahan ah oo aftahamada geesinimo ku darsaday labadaa tilmaamood ee uu isku darsadayna waa labada dad dadkii aqoon jiray ay ku jeclaayeen kuwa sheekadiisa qabaana ay ku tixgeliyaan xilligaa aadan iyo raggii la da'da ahaa ay noolaayeen ma ahayn xilli qof waliba caan bixi karay wuxuu ahaa xilli dhibaato iyo shiddo badan xilli aan hurdo macaan la seexan oo lagu wada noolaa cabsi joogto ah ragguna rikaabku joog wada ahaa nin adag mooyaane ma ahayn xilli dadku nolosha u wada sinaa wuxuu ahaa xilli xoolaha si ba'an loo kala qaadi jiray oo ninkii xoog iyo ciidan badani uu xaq iyo gar u lahaa wuxuu ahaa xilli geelu habeenba xero ku hoyan jiray ninka uu markaa u xeraysan yahayna uusan hubi jirin inuu habeen dambe u xeraysnaan doono iyo in kale waxaa lagu dhaqmi jiray xeer aan qornayn oo in yar loo hoggaansami jiray inta badanna lagu gacan sayri jiray wuxuu ahaa xilli gardarrada xalaal laga dhigtay oo dad aan yarayni ay maanla'aan u go'een ama ku xoolo iyo xilabeeleen waa xilligii uu ninka soomaaliyeed ee dagaalyahanka ah intuu faanay yidhi dayax shan iyo toban ah ama ku waday ama ka waday taasoo laqbaheedu yahay wallay habeenka caddadu shan iyo tobanka tahay oo dayaxu iftiinkiisa ku simo dhulka ee babalaarshay wallay habeenkaa ama colma higaan ah reero deggan oo nabad ah ku waday ama anigoo soo dhacay oo xoolahoodii soo mooroduugay soo laabad ahaa ninkaasi wuxuu ka mid ahaa kumanyaal rag ah oo dhaca dadka meherad ka dhigtay xilligii aadan guray noolaa wuxuu ahaa xilli duulaanka loo sinaa oo yar iyo weyn dhicidda geela loo wada heelanaa middaa iyada ah uma hayo tusaale ka habboon dagaalyahan la odhan jiray dhaga jarco oo ay aadan isku wakhti ahaayeen ha yeeshee ka weynaa dhaga jarco wuxuu duulaan wadayo wuxuu col saaraba kolkii uu gaboobay ayuu maalin maalmaha ka mid a arkay niman dhallinyaro ah oo col humaya markaas bay la noqon weyday inkastoo uu ka cela yahay da' awgeed inuu colka ah gadaal uga haro tix ay meelisidaani ku jireen ayuu tiriyey isagoo leh bari dhowr ma xaalayn jirine haatanaan baqaye kamana baaqan karo guluf u baxay nimanka buuroode kubka iyo bawdadii bay jilcaye bulayga ii saara nin uu ninkaasi dhalay oo ilaa wa la odhan jirayna waxaa laga hayaa inuu gabay ku yidhi reerkayga waa uga dartaa daanya nabadeede dar allaan ku noolaan jiray iyo duul la weerarooe dugdugtaydu waa laba habaaskobay ka duushaaye dabuubta oo kooban wuxuu xilligaasu ahaa xilli ninkii keliyo iyo ooga adag lihi magac yeelan jiray kii aan lahaynna boorka looga tegi jiray ama xoolaha nugulka ah iyo aqallada lagu dhaafi jiray moodaa inaan yaraha ku dheeraaday tilmaanta xilligaa ha yeeshee waxaan qabaa inuu hordhig caynkaasi laba marmaan u ahaa mar haddaynu rabno inaynu dhab ahaan u garanno ninka aanu waayihiisa wax ka sheegayno maxaa yeelay waxaa run ah intaadan qofka darsin inay laga maarmaan tahay inaad horta beeshii uu ku dhex noolaa aad in door ah ka ogaato aadan gurey wuxuu ahaa nin xilligaa baan ku noolaa oo sida dadkii kaleba weerar iyo duulaan aan demin u taagnaa wuxuu sidaas ahaadaba waagii dambe ayuu gabow la fadhiistay ileen xoogga iyo dhallinyaronimadu waa barwaaqo dadka intii wakhti ah loogu deeqo ee aan lagu waarin waxaad nindoor ahaato oo aad hawl kasta oo timaadda u horraysaba mar baad soo dhacdaa socotaa la weydaa oo aad hadal maahe haayad kale hayn weydaa ugu dambaystana hadalkaba gabtaa inkastoo nafta la jecel yahay waa mararka ay suurowdo inuu qofku noloshaba geerida ka doorbido ama ay dadkiisu iilka la jeclaadaan kolka uu iskii wax u qabsan waayo cid kalena callaal ku noqdo gabayaagii carbeed ee labiid la odhan jiray waa kii lahaa walaqad sa'imtu min alxayaati wa tuuliha wa su'aali haada annaasi kayfa labiidu oo macnaheedu yahay nabee inaan nacay nolosha oo nacay dherarkeeda oo nacay booqashada dadka iyo weedhooda aan duxda lahayn ee ah tolow labiid siduu yahay mid kale oo isaguna caan ahaa zuhayd ibni abi salma oo cimriyeyna waa kii lahaa sa'imtu takaaliifa alxayaati waman yacish amaaniina xawlan laa aban laka yas'ami oo macnaheedu yahay nacayoo ka quustay noloshii howlaheeda heedha hagardaamadeeda oo gacalkaa waaye nin siddeetan tirsaday sideebuu- sidee buusan u nicin bulsho waxay ku dhex gaboobeen muruqa iyo waxtarka oogada la isku tixgelin jiraye aan u fududaan qof da'oobay oo in wax la taarta mooye aan wax kale soo kordhinayn qofkii da'ooba gabayaa aad loo yaqaanba ha ahaadee wuxuu daryeel ka jeeqaaqi jiray warase uu dhalay oo inta badan xilliyada adagi barbaari u ahaanshaha waalidka ilowsiiyaan mana jirin hay-ado dowladeed oo sida maanta dunida ka jirta u xilqaba xanaanada aabbayaasha iyo hooyooyinka uu gabowgu jilbaha u dhigay aadan gurey kolkii uu gaboobay ee uu siddeetan kor u dhaafay ayuu xoog yareeyey oo aad iyo aad u jilcay intaa waxaa ugu darmay xoolola'aan iyo dadkii ay wada degi jireen oo ka wada guuray wuxuu arkay siduu nindoor u ahaa dadkii uu ka jeestay oo uu wax tabantaaba u geysta ka waayey dumarkii uu qabayna waxay taraan daaye qaylo iyo haaraan bay ku asqaysiiyeen wixii uu ka filayey oo turriinsho ahaana kama wehelin gabow cayr wehella'aan iyo dandarro oo idil baa mar qura ku kulmay sidaa u dambaysay markuu arkayna aadan ma aamusina wuxuu yeelay wixii laga filayey nin soomaaliyeed oo sidiisa oo kale maansaruug ah gabay dheer oo aanan halkan ku wada xusi doonin ayuu mariyey waxaa ka mid ahaa toddobaatan iyo toban miyaan tiriyey waagayga sida wiil tarrada ceel marshay oo timaha deebeeyey tin madow miyaan laga dayayn aniga tuurkayga ma tallaabadan la qarqaroo tiigsin luga mooday ma tukubay sidii habartu kale tuugma ugu jeeda bow- bowdada miyaan tuujiyey iyo adhaxda tiirkeeda intaas kolkuu da'diisa iyo sida jirkiisu u dabcay ka yidhi ama uu u tilmaamay astaamaha gabowgu sida ay xubin kasta uga saameeyeen ayuu u soo dhacay saboolnimada u dambaysay waxa ay dhaxal siisay iyo weydnimada ay u soo jiiday tafmadow haddaan qaadan jiray mala- mara tilmaan dheer leh tartarrada miyaan qayd ku xidhay taaka labadeeda barkin luqunta kuma tiirso iyo tolona baarkiise ma dhegtaan tagoogada gashaday sidii anoo tuuga wax martiduu ta- wax martiduu tamadisaa ninkay toos u hooyataaye turugiis miyaan laygu arag tuludi waa geele naaguhu ninkaa ninkaan tuujinayn waa timlahayaane taf miyaanan rogahayn sidii cudurku ii taabay markaabuu xusuus isugu dhaqaaqay iyo inuu tilmaamo berigii aadan aadan ahaa sidii ay arrin- arrimuhu ahaayeen berigii dhallinyaronimada iyo taawada colaaleed ay- colaadeed ay ku dhammaayeen berigii uu ahaa ammaanduulaha tilmaaman ee talo iyo tabarba uu lahaan jiray markaa buu yidhi torog maalintaan fuuli jiray tahartu weynaatay col tirtirihii anigaa lahaa tabayo duulaane guuraha ana istaagi jiray idil tilmaanteede haddaan weerarkeedii tognay oo toon ka soo didinay iba toosan leeyay haddayna hortaslaynaysay tugbiya leh haddaan keennay oo koran ku taysiinay sidaan wax u tabayn jiray miyaan taabi kari waaye allahayow tahliishii jannaan adiga kaa tuugay waayo waayo ma wuu calaacal dhallinyaranimo soo celin ma wuuse xoog iyo xoolo soo naqi inaan calaacal waxba tarayn aadan isba waa ogaaye naftuu ku maaweelinaayey waana danta ah danta gabayga calaacalka ah aadkiisaba loo tidhiyaa dhegaystayaal gabowgu waa marxaladaha nolosha middood ruux kasta oo geeri degdeg ah ka nabad galaa waa marxalad uu filanayo oo uu inuu gaadho loogu duceeyo inuu gudbana looga duceeyo waa marxalad laga sii walwalo markii lagu sugan yahayna dhammaadkeeda laga argagaxo marxaladda xigta oo aan la jeclayn weeye waxaa argagaxa duqa ama duqda ku abuuraya waa marxaladda geerida nasashada dheer ee lagu tilmaami karo wuxuuna siina jacayl qabo midda uu aadanuhu ugu nacab yahay dadka niyadda wanaagsani waxay gabowga ku magacaabaan marxaladdii fakarka marxaladdii dib isu xisaabinta marxaladdii waxgarashada bisil kuwa sida kale wax u eegaana waxay ku sheegaan marxaladdii itaaldarrada marxaladdii shaqogabnimada marxaladdii fadhiga daalka leh marxaladdii geeridu ku xigtay iyo magacyo kale oo muujinaya waxay dadku ka qabaan marxaladdaas iyada ah ee in la gaadho iyo inaan la gaadhinba mar la wada jecel yahay magac kastaba ha la siiye gabowgu waa marxalad ka duwan marxaladaha nolosha ee uu qofku soo maro wuxuu waxyeello gaarsiiyaa dhaqdhaqaaqa caadiga ah ee xubnaha jirka iyo shaqooyinka maskaxda ee ay xusuusta iyo wax kala soocu ugu wen yihiin waxaa qofka gabooba hareerihiisa ku bata dhallinyaro uu afgaran waayo waxaana ku yaraada da'da uu ku abtirsado ee ay fiicnaan lahayd inay gabaad isu noqdaan waxyaalaha oo lagu daray dhibaatooyin uu qofkii qabaa ogaan karo ayaa daraaddood gabowga loo necab yahay oo looga walwalaa gabowgu waa marxalad markii la gaadho had iyo goor laga cawdo oo qof kasta rag iyo dumar labadaba u daran siiba waayadii hore ee daawada iyo daryeelka caafimaad aan sida maanta loo helo loo heli jirin ruuxii coobir noqdaana wuu ku raagi jiray waab uu geediga aakhiro ku sugo dalkeenna beryo sii horreeyey ilaa maantadan la joogo qofkii lixdan kor u dhaafa waxaa loo qaadan jiray mid caleyntiisii cirka ka soo laalaado oo berri ama saa dambe mid ahaan axankiisa la cuni doono khaatumada allow kuu suubi ayay ahaan jirtay ducada loo akhriyaa kolkii lasoo booqdo inkastoo aan aadanuhu nafta ka samrin ilaa ay ka dhacdo haddana jirro iyo gabow qofkii ay isugu darmaani wuxuu isu qaataa inuu reer aakhiraad yahay qofkaas isaga ahi hadduu bacaska iyo qiyaamaha rumaysan yahay wuxuu weheshadaa tusbaxa iyo weesada wuxuuna badiyaa waanada iyo ka sheekaynta hebeladii iyo waayadii uu soo maray waayadaa iyo hebeladaa oo uu inta badan u arko inay ka fiican yihiin waayada uu markaa ku sugan yahay iyo hebelada agagaarkiisa ka muuqda rag waa raggii hore hadalna waa intuu yidhi ayay ugu ayaa ugu badan maahmaahaha uu wariyo sidaa kolka uu leeyahayna isuma haysto innaba ha la ekaatee inuu ku dambaabayo maxaa yeelay raggaas hore iyo hadalkiisuba waxay u matalayaan cadcartii dhallinyaranimo kaftankii maanla'aaneed xudxudadii dumarka iyo udhagraare intii macaansiga lahayd ee codkooda miyirka qaadka leh waxa la yidhi doqonnimo uusan u dhalan ayuu gabowgu qofka u keenaa nin soomaaliyeed oo aad u cimrigay baa laga sheegay inuu yidhi ileen ilaahuw cimrigayga dheere intaan lahaa doqonnimo unbaan u allabaryaayey rag badan oo waran iyo weerba lagaga dambayn jiray ayuu gabowgu soo riday oo carruurnimo u celiyey dabadeedna dhallinyaro xilkas ah iyo kuwo aan xilkas ahayniba wuursi ku dhaafeen markay gabax yidhaahdaan dad yarbaa waxay raggaasi gudi jireen ama geli jireen dib u fiiriya daryeelka ay helaanna in badan buu ka yaraadaa midka ay u baahi qabaan xaajadii ku dhaaftaba mid baa lagu xasuustaaye xalay iyo wixii maanta dhacay waaba kala xaale xallad lagu kulmaba tii kalaa xarafka sii dheere intaad xaami tahay buu nafluhu kuu xabiib yahaye kol hadday xagluhu kaa dabcaan xiisahaa dhimay badan oo wada door ahaa ayaa gabalku geyeysiiyey inay kor tegi waayaan oo muruqyada ooga oo dabacay ku jir rabeen aqallada dhexdooda inay ku dana bogtaan dabadeedna dad kala daaye kuway dhaleena jeclaysteen maalin aad u dhow inay xayun baaqin ku qaadaan soomaalidii hore ragga caynkaa ku dambeeya qaarkoodii hibada u lahaa waxay marin jireen maansooyin calaacal u badan oo ay dana dhowr ah ka lahan jireen maansooyinkaasi mar waxay u ahaayeen maaweelo iyo dhaymo nabar waxay isku ilowsiinayeen dhibaatada markaa haysata maxaa yeelay sida uu cilminafeed ku qabo qofka dhiban waxa u roon waxa haysta intii uu qarsan lahaa inuu ka eed sheegto oo uu daboolka ka qaado midda kale maansooyinkaasi waa naxariis raadis oo qofkaa gaboobay baa raba in cabashada aawadeed wax loogu qabto daryeelkiisana loo dhaga nuglaado midda saddexaad waxay tahay qofkii oo doonaya inuu dhallinyarada hareerihiisa ka buuxda ka dhaadhiciyo inuu kool danab ahaa sideeda oo kale u xaragoon jiray la tixgelin jiray kobta uu fadhiyo aan si fudud lagu dhaafi jirin haatanna tabarba yaan loo- yaan lagu eexsane wuu mudan yahay in talo la weydiiyo maxamed xaashi cabdi wuxuu ka mid ahaa odayadii soomaaliyeed ee sida weyn u cimriyey ha cimriye wuxuu ahaa gabayaa ay tix qurihi naga soo gaadhay gabayadii malahayga badnaa ee isaga la iishay tixdaa oo uu dhibaatooyinka gabowga ka tiriyey dad aan yarayn oo korka qaybsanna aan la kulmay waxay ahayd laba laysku dhaabay iyo waxaan dheeg wiyila qaatay amaan khayli dhoolaha madow gudub ku dhaaraamay dhabareera guureen miyaa laygu wada dhaafay ushaan dhaabin mooyee hubkii ma iska wada dhiibay ma ka dhaxay dhawaaq baxaya iyo dheelmataan gabana dhuuniga isii yahay miyaan sida dhallaan ooyey waxaan dhowrsanaa ceeb miyaa igu dharaarowday raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday dooni maxamed allaha u raxmadee wuxuu sheegtay itaaldarro iyo tabarxumo uu gabowgu u soo jiiday meelisyadiisa wuxuu ku bilaabay tilmaan uu ka bixiyey dagaalyahankii uu jeer ahaa iyo siduu u xashaashi jiray kolkuu adduun adduun ahaa ee ay cadcadkii dhallinyaranimo ku dhammayd raggii uu awowaha u ahaa iyo dumarkii uu qabayba sida tixda ka muuqata daryeelkiisa way ka cuslaadeen ha yeeshee waxaan filayaa erayadaa kolkii la maqlayba inay arrintii isbaddeshay oo odayga loo jeestay waa male uun keli ah ee waxba ma hubno mala rag waa noolina rag horaaba yidhi waxaan dhowrsanaa ceeb miyaa igu dharaarowday raggaan dhalay ragguu dhalay miyaa dhamamax ii diiday kuwii aniga ii dhaxay miyaa dhimashaday dooni salaan carabay isna wuxuu ahaa gabayaa soomaaliyeed oo dhowr goor marxaladda gabowga wax ka tiriyey salaan markay ciradii saabatay raggii ay isku da'aadda ahaayeen markay duul aakhira u bateen ee uu is arkay isagoo dhallinyaro ku dhex jira markuu arkay isaga iyo wad inay kalama maarmaan yihiin intaa oo idil markuu arkay ayuu u leexday dhanka cibaadaysiga iyo u tabaabushaysiga la kulanka eebe gabayadiisii mid ka mid ah oo waana ahaa wuuna ula jeeday cabdilaahi baashe nin la odhan jiray ayuu qayb ka mid ah kaga hadlay waxa uu gabowgu soo gaarsiiyey iyo waxa u eg wuxuu yidhi dhallinyaro cilmowgaa tashiga carag ka qaadaaya nin cibaaro badan lagu shubay oo caaqilaan aha ee calli yahay ciradu waa runtii caamadan garanne calaamooyinkii oday lahaa caasha wad isaariye marka madaxu cawskay dhigyo cigay lixaadkiiye cadcad waxaan lahaan jiray haddaan ciirayoo dhacaye casho noolba waxaan fiiriyaa curufadaydiiye raggaannu isku ciidamis ahayn caadna laga waaye cidla yuurur bay dilay sidii cawlka dibadeede calool qulubtay waa yaab asaan cudur la tiicayne nafcan kuurka loo yimi rabbaa caaqibuu garanne qorraxdoo casar joogtaan ahoo ciiri garabkiiye cimrigaan hurdada fiiriyaa caam intaan jiraye sidaan cadadka biluhu u tirsaday waa cabsanayaaye maxaad cuni ha joogtee adduun caashaqiidigae mar kale oo aan filayo inaysan waayadaa ka fogayn ayuu haweenay guursaday dabadeedna siday caadadu ahayd waxaa isagoo yaradoona u yimid seedigii oo ahaa labaatan jir ay hawo adduun kolba dhan u waddo salaan isagoo ninkaa u boholoqodaya una dardaarwarinaya ayuu gabay ayuu gabiyey wuxuuna gabaygii ku daray calaacal xagga gabowga ah oo aad loo wareeyo loona yaqaan gabaygii wadamarin maynee waxaa ka mid ahaa min labaatan buuxsaday adduun waa lagdamayaane haddaan anigu loo fari iqiin haatan lowlabaya nin ciradu lamaanaa dhigtoo laylyan baan ahay lixdan labiyo toban baan kor maray waana la hubaayay lafta dhabar laxaadkay dabciyo laafyihii gacanta lubbidaydu layl xalay ma ledin laadadiiya taahe waa taalan leemada indhaa araggu liitaaye liiqliiqad baan ahay sidii lula dabayleed dhegaystayaal inkastoo gabowga iyo geerida la isu aaneeyo haddana run ma aha odayaasha iyo islaamaha guyaasha badan tirsaday inay geeridu gaar u tahay maxaa dhallinyaro ciidda hoosteeda lagu soo ogaaday duqii dhalay ama caloolgalkooda u soo joogayna wuu weli soo taagan yahay waxaa la yidhi inan dhallinyaro ah ayaa u fiirsaday aabbihii oo inta gaboobay madaxu dhaydaa noqday inay geeriyey isha baalkeeda u saaran tahay ayuu ku hamiyey inankii kolkaabuu inta sarbeeb door biday duqii ku yidhi alla aabbow maxaa malakulmowt midho u bislaaday odaygii baa inta garta yidhi hadda curdankana waa ku cunaaye ogaanteeda lahow dhegaystayaal sayid maxamed cabdilla xasan ayuu ahaa ninkii yidhi geelu waa halbowlaha naftu ka haldhag leedahay ninkii aan geel lahayni waagii miyiga aad loo joogay ee ay nolosha ku wada xirayd lama tirsan jirin isaguna nin nool oo asaaggii wax la qaybsan kara isuma u haysan wadnaha uu qofku ku nool yahay ee haddii uu joogsado uu dhimanayo ayuu sayid maxamed geela ku tilmaamay waageedina ma uu jirin nin er- nin erayadaa maqlay oo aan u bogin ama aan odhan ba ee wadaadku run badana waxay ahayd fikrad nin waliba qabay oo aan muran innaba ha la ekaadee ka furmi jirin ragannimada iyo shakhsiyadda qofka iyo lahaanshaha geela ayaa la isku xidhi jiray nin kastaa intuu midka kale ka geel badan yahay ayuu ka magac dheeraa kana maamuus roonaa hodantinimada ruuxa waxay qiyaasteedu ahayd inta halaad ee golihiisa loo soo dheelmo iyo inta kadin ee ku magacaaban wax godob lagu galo oo ninka reer miyiga ahi uu dadkiisa ku seegi jiray geela ayaa ugu weynaa rag badan baa u godgolay iyagoo dagaalkeeda ku jira ama dhicinteeda u fogan salaad iyo faralkii aadanaha muslimka ah uu rabbi ku lahaa ayay dad badan ilowsiiyey ilowsiisay waxaan loo baahnayn iyo rubadgooyana u horseeday tuugadu soomaalidii hore ceeb bay ku ahayd ha yeeshee geelu kuma jirin haddii uu qofku lo oreeroodka haysto ama aryamooro duugo waxaa loo qaadan jiray wax dhaleecaysan oo aan caaqibo inaba lagu ogeyn haddiise uu geel agoomeed dhaco oo uu reero meel deggan tuluud ka dhowro waxaa loo haysan jiray geesi maamuus leh oo ragannimo meel dhigtay dhicidda geelu waxay ahayd tillaabo nin kasta oo rag ah sidii la odhan jiray laga fili karaayey kolkii uu ku dhaqaaqana aan lagu argagixin ama lala yaabin tallaabada caynkaasa waxa keliya ee wax lagaga qaban jiray waxay ahayd dhac kale iyo degmooyin nabad weyn u fadhiya oo magaskooda kas iyo bareer loo soo meersado iyadoo lagaga aarsanayo ninkii ama nimankii awal hore wax soo dhacay geelu habeenba xero ayuu ku hooyan jiray ninkuu markaa u xeraysan yahayna ma uu hubi jirin inuu habeen dambe u xeraysnaan doono iyo hiirta waaberiga colma hiigaan ahi inuu horta marsan doono fardaha iyo geela cid loo tirin jiray ma aysan jirin taasina waxay ahayd xeer aan qoraal ahaan loogu hesheenin asii qof waliba hiiga ku hayay hebel geeliisi lala teg kolka uu qofku ku warramayo midka dhagaysanayaa wax yaab ah ma uu muujin jirin su-aasha uu warkaa ka celin jirayna waxay ahayd ma laga daba tegey yaase raadceeyey marna maxaa loola tegey iyo muxuu galabsaday ma odhan jirin haddii ay dhacdo oo uu yidhaahdana waxaa loo qaadan jiray nacas damman oo aan dooc iyo dareen u hayn sida loo nool yahay boqolaal dhallinyaro ah ayaa dhowr halaad oo la kala qaaday aawadood u qorgori jiray ha dhacayeen ama ha dhicinayeene geel waa halbowle geelu waa halbowlaha naftu ka hadlag leedahay oo ay rumaysnaayeen aawadeed ayay waxaa oo dhan u yeelayeen inaan geel ma ahay nolol kala jirin ayaa ka dhaadhacday taasina waxay geyaysiisay inay dhib mooyaane raaxo kala tagaan inay godab dhabarka u ritaan in la laayo ama ay wax laayaan geelu waa halbowlaha naftu ka hadlag leedahay oo uu ninka reer miyiga ahi sidii diinta u rumaysnaa ayuu gabadhiisa ugu diidi jiray midka geelaya oo gayaan umatiid ku odhan jiray maalinta uu guurka inantiisa u hawoodo geelu waa halbowlaha naftu ka hadlag leedahay oo ay xeer degsan ka dhigteen aawadeed ayay wiil iyo aabbahay ku kala tegi jireen markay bixinta geela ama dhaqaalihiisa mid ahaan arrintu joogto badanaa inta barbaar qoyskoodii uga carooday aabbihii oo tulud ama laba kaga masuugay aawadeed dabadeedna waran iyo gaashaan u qaatay inuu xoog ku soo xereeyo mid uu leeyahay oo uu ku ciilbaxo xarbi gaadhooy xarbi niman gelin oo xabada ridin soo xerayn waah ayay ku haysi jireen mar kale waxay odhan jireen meel xinjiri taal oo rag ku xarbiyey xareed ololaay su-aasha ay kolka dhallinyaradu halkan iska weydiin karaani waxay noqon kartaa sidee ayuu geelu soomaalidii hore halbowle ugu ahaa waa maxayse dheeftii uu lahaa oo waxaa oo dhib ah ama gafaf ah loogu galayay taas jawaabteeda waxaa habboon inaan u dayno dadkii noolaa xilligii calanka geelu babanayay oo iyagu runtii aqoonteenna ka badan u lahaa bal iyaga aan ka ogaanno gaar ahaan suugaanlaydii hore sababihii heerkaa gaadhsiiyey iyo waxa ay xoolaha kale kaga sarraysiiyeen barbaarkii geela u haysay waa kii lahaa anoo suub iyo soobir maalaan seexan waayaye sac nin haystiyo sagaaraystiyo sabool ariluhu sabaankii dheer see u nool yahay wuxuu inankaasi ka yaaban yahay ninka aan geela lahaynin nolosha uu ku nool yahay midabka ay yeelan karayso siiba kolkii uu jiilaalku dheeraado ee ay abaar diirata ahi dhulka wada saabato loolayda arilayda iyo dabatadaba wuxuu u haystaa koox aan isdhaamin oo wax u soo socda mooyaane aan wax hanti ahi hadda fara ugu jirin abwaan soomaaliyeed ayaa beri la weydiiyey maxaa geela xoolaha kale looga jecel yahay markaa buu yidhi saddex waxyaalood oo aan lala wadaagin cadku raacda cadku deeqa iyo caana ku doojiya waa adkaysi waa hilib cunno markaas ah iyo kaydba gala oo waa caano beela deeqa wax la mid ahi inay jiraan soomaalidii hore ma rumaysnayn waxaana ugu daraa cabdigahayl oo beri yidhi aakhiro nimaan geel lahayn lama ammaanayn magta ayay ku bixin jireen oo boqol halaad baa nin la dilay reerkooda lagu sanadsiin jiray imise dagaal oo faafi lahaa ayaa lagu baajiyey geel la isa siiyey imisuuse dagaal baani ka qarxaday dhowr halaad oo laga masuugay dartood dabadeedna ay boqolaal qofi u ruux weyday yaradka ayaa lagu bixin jiray oo ninka geela lihi inkastoo uu oday gabooba yahay sahal bay u ahayd in gabdhaha tan ugu quruxda iyo qiimiga badan uu guursado gabayaaga haddanba nool ee la yidhaahdo maxamed guuleed faarax cadde ee reer galgaduuda ayaa beri gabay ammaana geela u tiriyey ama geeraar waxaa ku jiray dhowr meelis oo odhanaya